on VOA.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegaystayaal waa jimca bisha oktoobarna waa soddon sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaalilatcom saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muslimiinta ku nool dalka faransiiska oo cambaareeyey dil arbacadii saddex qof loogu geystay kiniisad ku taalla dalkaasi waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta oo ka dhacay magaalada hargeysa dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiinoo brograamadoodii ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale ma soo baxayaan marka fiima waxaan u taagannahay inaan hablaha saxafiyiintaa dhiirigelino si gaara weliba maamulka uga dhex muuqdaan xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan boqol iyo afartan muhaajiriin ah ayaa waxa ay ku qarriqmeen kadib markii dooni ay la socdeen in ka badan laba boqol oo qof ay ku degtay xeebta senegal sida uu sheegay ururka caalamiga ee muhaajiriinta ee i o m doontaas ayaa dab ku qabsaday badda markii ay ka tagtay magaalada xeebta leh ee senegal ee impur sida laga soo xigtay ururka i o m ururkaasi ayaa waxaa war uu soo saaray uu ku sheegay in doontaasi ay ku jirto iskudaya inay gaarto yurub iyadoo sii maraysa jasiiradaha canary ee sbain laakiin loo weeciyey meel u dhow st louis oo ku taalla xeebta waqooyi galbeed ee dalka senegal ku dhowaad konton iyo sagaal ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa waxaa la sheegay in ay soo badbaadiyeen kalluumaysatada senegal iyo ciidamada badda ee dalka sbain ururka i o m ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee dooni siddeed tahriibayaal ee sanadkan labada kun iyo labaatanka
dowladda faransiiska ayaa aqoonsatay qof ay ku tuhmayaan weerar midi loo adeegsaday oo saddex qof lagu dilay magaalada koonfurta ku taalla ee niis eedeysanaha oo koob iyo labaatan jir ah oo u dhashay dalka tunisiya ayaa magaciisa lagu sheegay ibraahim awsaw b b c da iyo reuters ayaa laga soo xigtay in awsaw uu dooni ku yimid jasiiradda lambaduus ee dalka talyaaniga bishii sebtembar kadib markii laga sii daayey goob karantiil lagu wargeliyey in uu isaga tago talyaaniga waxaana la sheegay inuu tegay dalka faransiiska horaantii bishan oktoobar wakaaladda wararka ee reuters waxa ay sheegtay in awsaw aanu ku jirin liiska mitidiinta tuhunka laga qabo ee dalka tunisiya oo aanay sirdoonka faransiiskana aqoon u lahayn dalka faransiiska ayaa kor u qaaday feejignaanta amniga qaranka iyadoo falkaasi uu u aqoonsaday mid argagixiso dhinaca kalena booliska faransiiska ayaa ku toogtay nin midi watay magaalada layidhahda vignon iyada oo ninna la xiray kadib markii uu waardiye ku dhaawacay qunsuliyadda faransiisku ku leeyahay magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya horteeda laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan iyadoo askar badan la dhigay magaalada niis kadib dilkii saddex qof lagu qaarajiyey shalay magaaladaasi ay muslimiinta ku nool dalka faransiiska waxa ay ku tilmaameen ficilkaasi mid arxandarro ah oo qofka ka dambeeyey uusan ku matelin jaaliyad diin iyo qiyam ummadeed toon ah wararkii u dambeeyey iyo sida ay muslimiintu uga falcelisay warbixin ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o e da ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil qaar ka mid ah muslimiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadaha ajanabiga ah iyo muslimiinta ayaa sheegay in ninka dilkaasi fuliyey aanu ku matelin dad amaba diin gaar ah yaasir loti oo ah nin faransiis ah asal ahaana kasoo jeeda waqooyiga afrika ayaa sheegay in dadka ku kaca falalka noocaas ahi aanay kala soocin muslimiinta iyo dadka masiixiga ah oo ay aaminsan yihiin fikrad islaamka qariib ku ah waxa uu yidhi gabadh ayaa lagu gowracay meel kiniisada taasina waxa ay caddaynaysaa in dadka waxaasi falaya aanay diin shuqul ku lahayn toddobiyo konton qof ayaa lagu gowracay ayuu yidhi masaajida ku yaala adduunka taasi miyaanay inoo muujinaynin in fikirkan xagjirka ah ee adduunka ku fidaya aynu ku guuldaraysanay inaynu wax ka qabanno nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo idriis sihamadi oo la hadlay warbaahinta dhowaana ay dowladda faransiisku ka xidhay xarun samafal kadib markii lagu eedeeyey in ururkooda uu faafiyo nacaybka ayaa isaguna cambaareeyey weerarkan waxaanu sheegay in weerarkani uu ahaa mid khatar ah muslimiin kale ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in la gacan qabto ehelada dadka shalay la laayay laakiin waxa ay ka digeen in faransiisku ay ka bilaabantay colaad cadho iyo aargoosasho warbixintaasi waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da ah cabdixaafid cawil ismaaciil halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o e
wafdi ka socday midowda yurub ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee somalilan iyadoo looga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule wadahadalladan dhex maray diblomaasiyiintan sare ee ka socday dalalka midowda yurub iyo dowladda ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta somalilan gaar ahaana ururada haweenka iyo ururka saxaafadda somalilan ee solja ayaa lagaga wada hadlay arrimo doora kuwaasi ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xora islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorshaynta cabdiqaadir dayib askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhex maray diblomaasiyiinta reer yurub tiimka guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda somalilan waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo kow waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo se loo horumarinayo marka waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabyatirkaygii wadnay sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeyn lagu sameeyey oo iminka xaalad gebagabaah ku dhow waxaan doonay markaa waxaan ka abdheegaraynay ama aanu warbixin ka siinayn xalka howlashaasi marayso waxaan u sheegnay in siyaasadii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen daneeyaasha ay ururada saxaafadda aqoon-yahanada warbaahinta kala duwan ay ka wada in imika gabagaba ay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono xeerkii saxaafadduna sidaas la mid ah isna wuu raaci doono siyaasadda arrinta labaad aan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro
qodobka kale muhiimka ahaa ee inta shirkuu socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada somalilan hadday yihiin mucaarid iyo muxaafidba taasi oo sida uu sheegay cabdiqaadir askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan warbaahinta qaranku waxay ku shaqaysaa dhaqaalaha laga ururiya cashuurbixiyaasha somalilan waxaana waajib ah in adeega ay bixinaysa warbaahintaasi ay si siman muwaadiniinta u adeegsadaan xisbigay doonaan ha noqdaan ciday doonaan ha matalaan in doorkan warbaahinta somalilan ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xiliyada doorashada lagu jiro wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wada jira wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla sii meeldhigaan ka hor doorashada geesta kale sayna maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka ee fima ayaa u sheegtay v o a in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada somalilan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla suxufiyiina oo u tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo programmadooda ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarkii dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan marka fiima waxaan u taagannahay inaan hablaha saxafiyiinta dhiirigelino si gaara weliba maamulka uga dhex muuqdaan taa waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablahu helaan oy aqoontooda maadaama jaamacaddii hargeysa ay iska kaashadeen soolja wasaaraddii warfaafinta iyo weliba xafiiska ingiriiska oo hal inani ay ka qalin jebisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jebiyaan marka caqabadihii in muddaala la soo noolaa lagaga raystay in aqoontii hablahoo kor u kacday ururadii haweenkoo batay iyo dumarkii isbedel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale eh, maxaa la dhahaa hablii dhakhaatiirta haway sii tira badaneen macalimiinta dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxufiyiinta somalilan ee solja yaxye maxamed cabdi xanas ayaa u sheegay v o a in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xorriyadda saxaafadda dhammaystirka xeerka saxaafadda somalilan iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta iminka doorashooyinkan soo socdee ballaaran waa doorashooyin isku sidkan waa doorashooyinkii baarlamanka iyo kuwii deegaanka wada socda way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeyey saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo keliya iyo madaxweyne ku-xigeenno saala asliyeed waxaa laga hadlay door nooceeya ayaa iminka door nooceeya ayaa iminka laga- ay door- ay ka qaadan karaysaa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab demogarasa ka horumarsan kii hore waxaa ka mid a in loo diyaariyo shuruucda asaasiga ah sida in wax kabedel lagu sameeyo een, anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqayn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka ee, magaranaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabageli jiray warbaahintuna inay fuliso ee, magaranaysaa tallaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago ha- hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin tv-ga qaranka dawan iyo radio hargeysa diblomaasiyiintan reer yurub ee maalmihii ugu dambeeyey booqashada ku joogay somalilan ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
kulan looga hadlayey horumarinta xoolaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo kaas oo ay kasoo qayb galeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid a kuwa maamul goboleedyada dalka mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada baydhabo kulanka oo diiradda lagu saaray horumarinta xoolaha ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo maamulka koonfur galbeed oo marti loo ahaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo xoolaha iyadoo maamulka koonfur galbeedna uu ka mid yahay deegaanada qaniga ku ah xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar ayaa sheegay soomaaliya kheyraadkeeda inuu kow ka yahay xoolaha haddii la horumariyo xoolahana guud ahaan dhaqaalaha dalka uu horumarayo soomaaliya hadda shidaalka keliya ay haysato waa xoolaha waayo wadan een, barmiilka shidaalka wuxuu joogaa labaatan soddon dolar ilaa iyo konton dolar laakiin neefka xoolaha wuxuu joogaa siddeetan iyo shan sagaashan dolar marka een, waa inaan ilaalsanaa een, muhiimad gaar ahna uu leeyahay ee xoolaha u leeyihiin biyaha marka maanta waxaan u joognaa inaan xoolaha keliya biyo ma u baahna meel kastoo biyo ay ka waayaan waa inay helaan adeeg kaloo dheeraad ah wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow ayaa isna caddeeyey in dhaqaalaha oo kor u kaca inay lagama maarmaan tahay suuqgeyn in loo sameeyo xoolaha dalka xoolaha soomaaliyeedne waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin inay helaan suuq sida hadda agaasimaha oo sheegay xoolaha waan waxyaabaha ugu badan ee aan dhoofinno biyaha markuu ka hadlaya waxayd biyaha xoolaha ay cabaan Ee, runtii dhoofkaasna koonfurta soomaaliya ilaa iyo waqooyiga waa laga dhoofiyaa maxaajiraa jirta oo naftirkooda u baahan in lasoo dhiso boosaaso berbera muqdisho maxaajirta kulli waxay ka shaqaynayaan waxay tahay xoolihii mashruucan biyoole xoolihii oo horumariyo ama biyo ha siiyo waraha u sameeyo ilaa caafimaadkooda lasoo kontaroolo ciddii sii dhoofi laheedna waa maxaajirta oo runtii baraafa sektarka gacanta ay ku hayaan wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa isna sheegay in xoolaha nool oo la dhoofiyo ay ka faa'iido badan tahay in la dhoofiyo hilibka xoolaha sida wadamada qaar ay sameeyaan marka xoolaha nooloo la dhoofiyena waxaa waaye een, waxaa la dhoofinaya neefkii iyo biyihii iyo haraggii iyo wixii marka haddii la heli karo oo la heli lahaa waxay yidhahdaan value chain addition een, in een, hilibka intaan dhoofin lahayn xoolihii nool aan dhoofinno hilibkii een, faa'iido badan ayaa laga heli lahaa xanaanada xoolaha iyo xoolihii marka inaan xoojiyo istiraatiijiyadii aan kaga gudbi lahayn inaan dhoofinno xoolo nool aanan u gudbi lahayn inaan dhoofinno een, een hilibkii iyo wixii xoolaha laga heli lahaa kale haraggii iyo wixii la mid ah inaan dhoofinno istiraatiijiyadaas inaan een, een, kaga faa'iidaysano oon aan isla dejinno mashruucan uga faa'iidaysano goboladan koonfur galbeed soomaaliya ayaa inta badan dhaqaalahoodu wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool gaar ahaan lo-da ariga iyo geela mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
saraakiisha caafimaadka ee magaalada toronto ee dalka canada ayaa waxa ay magacaabeen saddex xaafad oo uu aad ugu faafayo xanuunka covid -19 saddexdaasi xaafadood ayaa kale ah york south western iyo etobico north oo soomaalida toronto ay ku badan tahay iyo xaafadda kale ee humber river balagreek saddexdaasi xaafadood ayaa la sheegay in saddex iyo labaatan boqolkiiba ay ka yihiin tirada guud ee dadka laga helay xanuunka saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada toronto wariyaha v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south western oo ka mid ah saddexda xaafadood ee la sheegay ugu horreyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka aada iyo aada baad u mahadsan tahay xuseenow waa su-aal muhiima weeyaan waad la socotaa xaafadeenu waxa ay ka tirsan tahay north west halkaas oo ah meesha ugu positivity-ga badan waxaana la sheegay inay tahay ten percent waana ku jirnaa marka arrintaasina way jirtaa micnaheeduna waxa weeyaan maaragtay in taxadar badan la yeesho maaragtay loona baahan yahay in loo sameeyo meelo badan oo dadku ay maaragtay testing ay ku sameyn karayaan waa tahay xildhibaan faysal ee laba xaafad oo ka mid ah saddexda xaafad ee la carabaabay oo ay ka mid tahay york south western oo adigu aad ku matasho baarlamanka ee waxaa degan soomaali badan bal ka waran xaaladooda waa runtaa xuseenow xaafadda aan matalo soomaali dhowraa door ah oo badan ayaa degan runtii dabcanna waxay la mid yihiin dadka kale ee xaafadda degan taasina waa maaragtay arrin ay la qabaan waana arrin ma garanaysa aad dareemaysa dad fara badanna inay u dhinteen inkastoo maaragtay ay ku kooban tahay dadka waaweyn iyo long term care-ka iyo home care-ka arrintaas ee runtii si xoogan ay u taabatay haddana maaragtay walwalkeeda ayay leedahay dad da-yar oo ay ku dhacdeen way jirtaa marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay isticmaalaan social distanceska inay magaranaysaa kala fogaadaan xitaa markay wada hadlayaan laba mitir isu jirsadaan inay isu imaatinka aroosyada iyo waxa ayn samaynin makhaayadaha iyo maatinka fadhiga la joojiyo qofkii makhaayad wax ka qaadanayan oo wixiisa qaato iskaga tago in taxadar weyn loo yeesho maasna la xidho dadku maaragtay haddii dadku ay ku dhow yihiin mar walbaba maaragtay aada muhiim ay tahay in kala fogaashahana xooga la saaro Ee, waxaa in muddo ahba dadaal ugu jirtay in xarumo badan xaafadda laga hirgeliyo si dadka looga baaro xanuunka iyo in loo sameeyo daryeel dheeri ah dadka da-da ah ee xaafadda si ay uga badbaadaan xanuunka maxaa taasi ka hirgelay indhaweydba dagaal weyn baan ugu jirnay intii magaranaysaayey covid ka lagu dhawaaqay ama state of emergency-ga xaaladda degdega ahna la geliyey march todobayotobankeedii ilaa intaa dadaal xoogan ayaan ugu jirnay waxaan ku guuleysanay in magaranaysaay xaafadda two hundred church street laga dhigo meel magaranaysaay testingka lagu sameeyo halkaasna ay ka socoto testing sameyntii waxaan kaloo aan ku guuleysanay iyadan in laba jeer popup testing xaafadda aan ku sameynay hadduu ilaahay yidhaahdana in xaafadda full staff community centerka fifty full staff iyadana lagu qaban doono popup saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo ilaa iyo toddobada galabnimo oo qofkii dareemaya ama doonaya inuu testing sameeyo uu tegi karo halkaana testingkiisa lagu sameyn karayo waxaan dadaal ugu jirnaa inaan badino community popupka testingka loo baahan yahay meeshan ma garanaysaay church ah oo reactivative centerka humber riverka churchna sitekaasna in maaragtay iyadana testingyo fara badan baa la sheegay inay lumeen hadda waxay u eg tahay inay heleen dadka markaa testigooda waxaan rabnaa si deg deg ah inuusan waqti badan uusan ka qaadanin ugu dambeyntii sidee wax looga qaban karaa kororka tirada dadka xaafadda ee laga helayo covid xuseen waxaa wax looga qaban karaya waxa weeye iyada oo taageero buuxa oo ballaaran loo fidiyo in la geliyo resources halkan oo meelahaas bababka communitiyadu meelaha isku testi garayn karayaan la xoojiyo in ma garanaysaa dadka loo sameeyo eh, turjumaad ku saabsan qoraallo fara badan afafka gedisan ku kala hadla ee aan fahmi karaynin afka ingiriiska ah si ay u fahmaan in kala fogaanshaha ilaa laba mitir uu muhiim yahay in maaska la xidhaa muhiim uu yahay haddaad xanuunsan tahay ama uu xanuun kugu dhacana inaad aqalkaaga aada joogtid oo adiga laftigaaga aad ka fikirtid dadka kale dariskaaga ah adigana aad ka fikirtid qoyskaaga taasna waa mid lagu kal- badbaadin karayo Eh, waa runtahay oo xaafada uu premierku degan yahayna dhibkan wuu haystaa laakiin waxaan isagana maaragtay aan ku boorinaynaa in uu magaranaysaa lacagta uusan taano taano uusan u tirinin ee uu geliyo lacagtii loo baahnaa arrintan maxaa yeelay arrintani waa arrin global ah Eh, pandemic runtii meel walba taabanaysa hadda loo baahan yahay dadka in la badbaadiyo wixii lacagii loo baahan yahay hadda in la geliyo ayaan ku boorinaya
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil
dalka sacuudiga tan iyo intii uu dhaxal sugaha maxamed bin salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu marorsaday xukunkaasi waxa uu sameeyey dib u habeyn bulsho oo ay dad badani u arkaan inay muhiim tahay waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyey waxaa ka mid a in la oggolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood hablaha da'doodu ka yar tahay koob iyo labaatan jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caa'iladoodu aanu la socon waxaa la furay shinaamooyin muddo dheer xidhnaa xataa waxaa la furay meelaha dhalintu ku cawayso habeenkii sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxaaynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegta ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka sacuudiga waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa tusaale ahaan waxaa jiray dukaamo dumarka uun khaas u ahaa meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo geli jireen waa ragga iyo dumarka e waa qaybo ka mid ah isbeddelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan marka dhinaca kale la eego isbedeladaasi waxaa dhinaca socda inay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba daraasada ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaana sidaasi lagu sheegay haddaba isbedeladani maxay yihiin sidee ayaanay ku bilowdeen foosiya iyo las waxa ay ka faalloodsa arrimaha caalamka laba kun iyo lix iyo tobankii ayuu sacuudigu bilaabay mashruuca la yidhaahdo aragtida sacuudiga ee laba kun iyo soddonka arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo saddex qodobood oo asaasi ah ka kooban qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qeybta tabarta arrinkaas oo ah eh, tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahooda uu ku xiran yahay qodobka labaad inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkada gaarka loo leeyahay oo aan la isku hadlayn dowladda oo keliya qodobka saddexaad in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbedelka ku imaanaya tirada dadka meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso maxamed bin salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxaysan karaan dad badan ayaa u riyaaqay kooxo isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto dhinaca kale waxaa la xidhay dad badan oo hormuud u ahaa isbedeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa kaxaysan karaan dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka sacuudi arabiya waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka yeman iyo sida ba-an ee loogu cambaarayay dowladda sacuudiga iyada oo ay malaayiin qof ku dhinteen caruur aad u tiro badanna ay macalu labas tahay ilaa iminka dagaalkii yeman lagama gaadhin wixii la doonayey si kasta oo ay tahay ma la odhan karaa isbedeladan waa qaar uu ka dambeeyey amiir maxamed bin salmaan mise waa shax loo degay oo uu fulinayo waa tan mar kale foosiye yalas ha ayaa la oran karaa waayo waxa ku khasbay isbedelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka sacuudiyiinta ah adduunkiibaa isbedelay adduunkii horumar buu gaaray horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan Een, tusaale ahaan boqolkiiba shan iyo afartan ilaa iyo lix iyo labaatan milyan dadku waa dhalinyaro dhalinyarada sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay waa dhalinyaro jaamacada ka baxay waa dhalinyaro og een, adduunyada waxa ka socda waxayna doonayaan isbedelka in lagu dabciyo arrimaha bulshada gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka dhinaca kale waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbedelkan siiba maraykanku aad iyo aad ayuu u danaynaya isbedelkan waxaanu doonayaana in eh, amiirkan da-da yar uu guuleysto isagoo u arka isbedelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay sacuudiga siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka dabcan maraykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbedelkaas dhaqaale uu qeybtiisa uu ku yeesho beesha caalamku waxaa yaxyax iyo qalbijab ku noqday dalkii ninkii sacuudiga ahaa ee jamaala khashoogi oo qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul lagu dilay riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay qoyskiisana ay heshiis gaadheen magdhowna la siiyey laakiin gabadhii uu ninkaasi guursan rabay oo iyadu u dhalatay dalka turkiga dacwad ayay m b c amaba maxamed bin salmaan maraykanka kaga furtay haddaba marka la eego dagaalkaasi yeman ee uu sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto maxamed bin salmaan waxaa ka hadlaya cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada hargeysa runtii dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ah, markii laga dhigay dhaxal suge abihii boqorka salmaan ibnu cabdilcasiis uu ka dhigay adduunka wuxuu la soo galay dardar cusub oo uu dhagaha uu maqashiyey reer galbeedka ugu horeyso inuu xorriyadda bilaabayo dumarka inuu furfurayo ah, dowladda sacuudiga oo dee waxa weyaan diinta islaamka lagu xukumo islamarkaasina ay ku yaalaan labada xarameyn ee maka iyo madiina marka runtii aad iyo aad ayaa reer galbeedku ay ula dhacsanaayeen eh, bilowgii hore ee markii la doortay laga dhigay dhaxal suge laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horeysay eh, inuu waxaweyaan niman tujaara oo dee sacuudiyiina uu xidxidho waxaa ka mid ah dagaalkii yeman uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana ah, kolay cudurro ka dilaacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjaraya iyo dilkii ninkii uu dilay sacuudiga ahaa ee jamaal khashikji oo dee lagu dhex dilay eh, qunsuliyadda sacuudiga arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo dardartiisi hoos bay u dhacday eh, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday xataa waxay imika taagan tahay eh, in waxa weyaan newcastle oo ah tiim ka mid a ingiriiska in waxa weyaan buuq la dhaliyo markii layidhi wuu iibsanaya marka arrimahaas oo dhan marka laisu wada geeyo waxaynu odhan karnaa sidii hore maaha maxamed ibnu salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa aragtidiisa labada kun iyo soddonka oo ah qorshe ballaadhan oo la shaaciyey muddo ka hor iyo dhaqaalaha sacuudiga iyo weliba arrimaha bulshada in la gaadhsiiyo qarniga koob iyo labaatanaad waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaadhan oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda laakiin marka la eego isu soo dhowaanshaha dalalka bariga dhexe iyo israa'iil heerka uu sacuudigu ka taagan yahay iiraan oo ah quwad aan la dafiri karin dalal badan oo yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sii jiritaanka iiraan awood leh si miisaanka iyo awoodda bariga dhexe ay dhexdhexaad u ahaato iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn sacuudiyiintu waxaa warwar laga qabaa in dadaalka ama iskudagan uu wado wiilka labiyo soddon jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taabagala iyo inuu hog ku ridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysay ilaa sannadkii kii isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi
waxaa markana aad nala dhegaysataan heestaalku dhageedu yahay armuu idiidaah iyo codka allah u naxariistee fanaanada xaliima khaliil magool
midkii aan doorteen u di'i jire intii aan dooni lahaa dhowdhaafu marae midkii aan doorteen u di'i jire intii aan doonis lahaa dhowdhaafu marae ou dayacay dantaydila wey u dayacay dantaydila wey armu idida idiri ayon ku daalaa amandar xumo iyo dhibdhuntahay cundaka arma qarmooyadiida idayri ayon ku daala amandar xumo iyo dhibdhuntahay cundaka arma dabadeed nuqa duqunti ee cidlcaada ka dabaldheega eeshaye dabadeed noqda duqunti ee cidlcaada ka dabaldheega eeshaye intaasina waxaa ku dhalan idaacaddeenna saaka waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo